halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galabnimo arbacaha waana labaiyo labaatanka bisha abril sanadka laba kun iyo labaatan maantana saacadda afrikada bare waxa ay tilmaamaysaa afartii galabnimo waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba sida oo kale bogga v o a somaly com sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mida efemyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona sahre ciidan nuuryaani oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobadaad idaacaddayda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida soomaaliya lagu soo waramayo in tiradii ugu badnayd ee dada maalin qura ay u dhintaan xanuunka coronavirus waxaynu taagannahay xilli dadka soomaaliyeed u baahan yahay inaan isku duubanno oo dagaal iyo ka hortag iyo wacyigelin la galno xanuunkani sidii uu dadkeenna saamaynta uu ku leeyahay u yaraan lahayd inta uu ku yeeshana si deg dega ay uga soo kaban lahayn inaynu kulligeen isla waxaa kaloo aada maqli doontaana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaahiya weliba axmed faarax cali idaaja lo-da baydideen waa hadday badhac u joogtaaye barqamaha gugiiba xumbada laga buf siiyaaye boqboqoodka iyo ciirtu waa beri samaagiiye boggan wuxuu insaarixin intuu baarta cunayaaye jiiraal baraahsaday sacii balafyay weyshiiye ninkii baqar lahaa waa hungee ba'a iyo u sheega waxaa kaloonu idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus ee dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisu si ku meel gaar ah muddo lixdan cishaa u joojin doono soo saaridda aqoonsiga green cardka ee degnaanshiyaha maraykanka ee la siiyo dadka ku dhaqan waddanka maraykanka go-aankan ayaa ah in maraykanku uu ka hor istaagayo inay soo galaan tobanaan kun oo qof oo qorshuu ahaa inay soo degaan maraykanka si ay uga shaqaystaan hase yeeshee wuxuusan saamayn doonin shaqaalaha la shaqeeya wax soo saarka beeraha trump ayaa sheegay inay khalad tahay iyo cadaalad darro intuba dadka shaqooyinka ku waayay cudurka covid inay bedelaan buu yiri shaqaalo soo galooti cusub oo waddanka maraykanka yimid waxaa kale uu sheegay in muddada gaaban ee hakadka la geliyay green cardka uu xal iyo dhowrsanaanba ay u noqon doonto nidaamka caafimaadka waddanka oo hadda ay aada ugu liitaan islamar ahaantaasina ugu soo badanaya cudurka coronavirus madaxweyne trump waxa uu sheegay inuu filayo in sharcigan uu saxiixo maanta dadka dhaliila siyaasaddiisa ayaa sheegaya in sababta uu madaxweynuhu u hakeeyey soo saaridda green cardka ay tahay inuu mar kale uu soo jiito taageerayaashiisa xilli ay kusoo wajahan tahay doorashada madaxtinimada ee waddanka ka dhici doonta bisha noofembar ee soo socota ugu yaraan toddoba qof ayaa cudurka coronavirus qaaday intii lagu guda jiray doorashadii sareebka musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee gobolka wisconsin ka dhacday toddobadii bishan abril sidaasi waxaa sheegay saraakiil ka tirsan waxda caafimaadka ee magaalada milwaki ee gobolka wisconsin arrintani ayaa xaqiijisay cabsidii laga qabay in qabashada doorashadaasi ay dadka ku keeni karayso in ay xasarad caafimaad abuurto oo cudurka coronavirusna uu baaho toddobada kiis ayaa waxaa ku jiray lix qof oo ka mid a dadkii ka codeeyey doorashada iyo hal qof oo shaqaale doorasho oo ku sugan gobolka milwake oo ah magaalada ugu weyn gobolka halkaas oo hore u lahaan jirtay laba boqol oo goobo doorasho balse cudurka coronavirus darteed markii sareebkuu dhacayay lagu soo koobay shan goob doorasho oo keliya sida uu xaqiijiyay xafiiska madaxa caafimaadka ee gobolka milwake biliiska dalka mozambiq ayaa sheegay in tuulo ku taalo waddankaasi ay kooxaha islaamiyiintu ku dileen ilaa iyo labaiyo konton qof oo dadka deegaanka ka mid ah kadib markii ay halkaasi weerareen dhacdadan ayaa waxaa booliisku ay sheegeen inay dhacday toddobadii abril balse baaritaano ay ku wadeen orlando madumn oo ah afhayeen u hadlay ciidamada biliiska dalka mozambiq ayaa sheegay in dadka la dilay ay u badnaayeen dhalinyaro ay kooxaha islaamiyiintu doonayeen inay si khasaba uga mid dhigaan kooxahooda islamar ahaantaasina ka biyadiiday balse taasi ay sababtay in si aan kala soc lahayn xabado lagu furo halkaasna ay ku dhinteen ilaa iyo labaiyo konton qof dilkan ayaa ka dhacay tuulo ku taala degmada midimbe ee gobolka cabo delgado halkaas oo xarun u ah shirkado dhowra oo dhinaca shidaalka ka shaqaysta oo ay ka mid ka tahay shirkadda total taliyaha ciidamada biliiska dalka mozambique bernardino rafayal ayaa waxa uu maanta sheegay in gobolka ay dhibaatada ka jirto hadda uu yahay mid gacanta ay ku hayaan ciidamada ammaanka islamar ahaantaasina ayan jirin meel ay kagu sugan yihiin kooxaha islaamiyiinta ee halkaasi ku sugnaa muddooyinkii ugu dambeeyey warkii dunida dhegaystayaal waa naga intaa
aad buu mahadsanyay jamaal axmed cusmaan oo nala socotiinayay wararka aynu ku bilowna ee soomaaliya maalinba maalinta ka dambaysa waxaa soo kordhaya tirada dadka u dhimanaya iyo kuwa uu soo ridanaya xanuunka covid sagaal iyo toban wariyaha v o weda saynab abuukar maxamed ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada muqdisho wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa sheegtay inay korortay tirada dadka u dhintay cudurka covid-19 oo haatan gaartay afar iyo toban kadib markii lix bukaan oo ka mid ahaa dadkii uu haleelay cudurka ay ku geeriyoodeen magaalada muqdisho sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo xalay warbixin cusub soo saartay waa tiradii ugu badnayd ee hal maalin u geeriyoota cudurka tan iyo markii lagu dhawaaqay kiiskii ugu horeeyey ee cudurkaasi bartamihii bishii lasoo dhaafay wasaaradda caafimaadka soomaaliya waxay sidoo kale sheegtay in la diiwaan geliyey sagaal iyo afartan xaaladood oo cusub oo cudurkaasi ah taasina waxa ay tirada guud ee dadka uu ku dhacay cudurka soomaaliya ka dhigaysaa laba boqol lix iyo sideetan qof wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya fawsiya abikar nuur ayaa ugu baaqday dadka soomaaliyeed in ay si saxan u qaataan talooyinka caafimaadka ee qeybta ka ah qorshaha xakameynta cudurka maadaama uu cudurka si xawaaro leh dalka ugu faafayo in la yareeyo socodka in qof walba gurigiisa uu isku xakameeya si asagana u badbaado qofkii kaleeto oo bulshada kalena uusan u gudbin cudurka waa cudur hadduu hal qof qabo qaadsiin kara ugu yaraan toban qof oo guriga joogto waa wax waajibna wada saaran qof allaale qof kastoo soomaaliya waajib ka saaran yahay inuu xakameeyo uu ka hortago cudurka fadlan ha la raaco wasaaradda caafimaadka tilmaamaha ay bixinayso waxyaalaha la samaynayo ururka takhaatiirta soomaaliyeed oo si dhow ula shaqayso in la yareeyo bixitaanka aanan la bixin haddaysan muhiim ahayn laakiin loo baxa keliya wakhti yaroo uu qofka soo adeeganayo waxaa socda dadaalo loogu jiro xakamaynta faafitaanka cudurka dowladda ayaa dhowaan soo saartay amaro dhowra waxa ay bandow kusoo rogtay magaalada muqdisho xiliyadii habeenkii si ay u yareyso isdhexgalka bulshada cudurkana looga hortago walow go-aanadaasi qaar sidii la rabay aanay u dhaqangelin wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa sheegay in haddii aanay bulshada u hogaansamin amarada dowladda ay dhibaato keeni karto waxaa jira waxyaalo marmarka qaarkood khuraafaad ah oo bulshada aad ka dhex maqlayso oo ay kamid yihiin cudurkan innaka looguma talagelin dadka islaamka looguma talagelin iyadoo culimada iyo cid waliba caddaynaysa dhakhaatiirtu in bini aadamku marka cudur ay tahay xaaladiisa jidhkiisu isku mid yahay gaal iyo muslimba qaar kale waxay cabsi ka qabaan karatiinka ayay fobia ka qabaan shacabkeena waxay u qaataan sidii aidiskii iyo qaaxadii iyo markii oo soomaalidu waxoogaa shakiya ka qabtay laakiin kan wuu ka duwan yahay kan cudur kula noolaanaya maaha waa cudur muddo yaroo kooban aad qoyskaaga iyo ehladaada iyo ummadda soomaaliyeed ka badbaadin karto isla markiiba ka caafimaadayso maaha cudur weligii kula noolaanayo waxaynu taagannahay xilli dadka soomaaliyeed u baahan yahay inaan isku duubanno oo dagaal iyo ka hortag iyo wacyigelin la galno xanuunkani sidii uu dadkeenna saamaynta uu ku leeyahay u yaraan lahayd inta uu ku yeeshana si deg dega ay uga soo kaban lahaayeen inaynu kulligeen isla rofeor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa aaminsan inay muhiim tahay in loo hogaansamo talooyinka caafimaadka ee dowladda si looga hortago cudurka
awaamiirta inay qaataan baa wanaagsan waxaa loo sheegay magaranaysaa wax oo magaranaysaa laysku ilaalin karo waxaa loo sheegay awaamiir magaranaysaa lagaga badbaadi karo ilaahay baa wax badbaadiyey in lays xakameeyo marka haddii dadku ay yihiin dad aan waxa loo sheegayaba maskaxdooda ayna gelayn horta waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inay awaamirta dowladda qaataan talooyinka caafimaadka dowladnimadu waa shacabka marka haddii baaqani soo baxay oo awaamirtani soo baxday waxaa la rabaa inay u hogaansamaan si kastoo ay ahaato dowladda ayaa horay u soo saartay go-aano ay ku joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa iyo kuwii gudaha waxay sidoo kale hakisay dugsiyada waxbarashada jaamacadaha iyo kulamada dadweynaha si loo xakameeyo loogana hortago faafitaanka cudurka covid -19 ee haatan dhibaatada ba-an ku haya caalamka saynab abuukar maxamed v o a
xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa la tilmaamayaa inuu guud ahaanba dunida saameeyey islamarkaana uu soo ritay in ka badan laba milyan iyo badh iyadoo sidoo kalena la sheegay in ugu yaraan boqol iyo toddobiyo toddobaatan qof oo kale ay u dhinteen sida ay shaacisay jaamacadda janis hopkins ee waddankan maraykanka oo iyadoo arrimahan si gaara ula socota sidoo kale waxaa la sheegay in dalkan maraykanka oo keliya xanuunkan ay ugu geeriyoodeen in ka badan shan iyo afartan kun oo qof haddaba wararkii ugu dambeeyey xanuunkan ee dunida waxay noo soo koobaya wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan maraykanka ayaa ah dalka ugu horeeya ee soo wariyey dhimashada iyo kiisaska ugu badan ee dadka uu soo ritay cudurka covid kiisaska dadka uu ku dhacay cudurka covid dalka maraykanka ayaa haatan ka badan sideed boqol iyo labaatan kun oo qof iyadoo ay u geeriyoodeen dad ka badan afartan iyo shan kun oo qof ayna ka bogsadeen sideetan iyo laba kun sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatan qof madaxa xarunta ka hortaga iyo xakameynta cudurada ee loo soo gaabiyo c d c robert redfield ayaa ka digay in mawjado kale oo cudurka coronavirus ah uu maraykanku wajihi karo kaasi oo noqon kara mid ka dhimasho badan kan wakhti xaadirkan waa haddii buu yidhi uu coronavirus dib u soo labakacleeyo xilliga durayga ama hargebka ee jiilaalka soo socda waxauu shacabka maraykanka ugu baaqay in bilaha soo socda ay isku sii diyaariyaan ayna iska tallaalaan hergebka dhanka kale koongareeska maraykanka ayaa isku diyaarinaya ansixinta xirmad kale oo gargaar dhaqaale ah oo gaaraysa afar boqol iyo siddeetan iyo saddex bilyan oo doolarka maraykanka ah gargaarkan ayaa lagu kabayaa shirkadaha yaryar ee maraykanka ee la daalaadhacaya dhibaatada dhaqaale ee kasoo food saartay xayiraadaha uu sababay coronavirus sidoo kale qayb ka mid a lacagtan ayaa la siin doonaa cisbitaalada iyo weliba xarumaha dadka looga baaro coronavirus dhanka kalena dalalka afrika iyo bariga dhexe ayaa lasoo sheegayaa in kiisaska cudurka coronavirus ay sii kordhayaan south africa ayaa ah dalka ilaayo haatan soo wariyey kiisaska ugu badan ee cudurka coronavirus qaaradda afrika saddex kun afar boqol lixdan iyo shan qof ayaa la xaqiijiyey in cudurkani uu soo ritay dalkaasi halka konton iyo siddeed qofna ay u dhinteen wakiilka gaarka ah ee hay-adda caafimaadka dunida ee w h o u qaabilsan cudurka covid ayaa talaadadii ka digay in dadka ku nool wadamada saboolka ah ay lumin doonaan aaminaada iyo weliba kalsoonida ay ku qabaan maamuladooda waa haddii aanay dowladahoodu qaadin tallaabooyin wax ku ool ah oo ay kula dagaalamayaan cudurka covid ergegan oo lagu magacaabo david nabaro ayaa sheegay in haddii wadamada faqiirka ah ay ku guuldaraystaan inay xakameeyaan cudurka covid dhaqaale la-aan haysata darteed ay dunidu arki doonto buu yidhi maamul la-aan ka jirta dalal badan oo sabool ah sida ay sheegtay sarkaal sare oo ka tirsan bangiga adduunka ee world bank wadamada saboolka ah ee dunida ayaa wajahaya cuntola-aan iyo macluul uu sababay cudurka coronavirus iyadoo ay jirto hoosu dhac dakhliga lacagaha qalaad ah xayiraado dhoofka badeecooyinka ah iyo weliba burburka silsiladaha sahayda mary bangistu oo ah maareeyaha bangiga adduunka ee siyaasadaha horumarinta ayaa hoosta ka xariiqday baahida loo qabo iskaashi caalami ah oo looga hortago dhibaatooyinka cunayarida ah ee ka taagan wadamada ugu nugul ee dunida waxaana ay hadalkan ka sheegtay khudbad dhanka online-ka ah oo ay u jeedisay shirka wasiirada beeraha ee kooxda g ee dalalka ugu dhaqaalaha badan dunida hay-adda faw ee qaramada midoobey u qaabilsan cunnada iyo beeraha ayaa ku qiyaastay ilaa siddeed boqol iyo koob iyo labaatan milyan oo qof inay la soo diristay xaalado nafaqadarro ah waana tiradii ugu badnayd tan iyo sanadkii labada kun iyo koob iyo tobankii dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka covid sagaal iyo toban ee guud ahaanba dunida dhinaca kalena duqa magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka jacob frey ayaa sheegay in muddada lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan eedaanka salaadaha cod sare lagu baahin doono masaajidka daarul hijra ee magaaladaasi haddaba sidee ay arrintaasi ku timid ayuu wariyaha v o weda ee gobolka minnesota maxamuud mascade uu ka waraystay imaamka masaajidkaasi sheekh cabdiraxmaan shariif arrintan waxay ku timid markaan aragnay inaan muxuu la kala xidhan yahay bishii ramadaanna ay soo gashay ayaa waxaan isweydiinay qaabka ugu habboon oo dadkii ay cibaadada ula socon karaan haddana ay tahay qaabka ugu habboonoo dadkii loo dareensiin karo inuu weli laga warqabo siday noqon kartaa kadibna waxaa isu yimid kaar iyo daaral hijra kadibna waxaan isnidhi armay ugu ficnaan lahay inaan aadaankaa raadinno aadaanku sidaasuu ku yimid kadibna waxaan isla markiiba aan u gudbinay fariinta duqa magaalada minneapolis ninka xukuma jacob faray wuuna mahadsan yahay xaqiiqatan aad buu usoo dhaweeyey wuuna fududeeyey oo sida aad tilmaantay wuu noo ogolaaday yani brosesska ama arrintii ayada ahayd ka masaajid ahaan iyo ka muslin ahaan go-aanka noocaasa inuu qaato duqa magaalada minneapolis markii ugu horeysay taariikhda maraykanka magaalo weyn laga ogolaado in adinku banaanka u baxo muslimiinta maxay uga dhigan tahay ka masjid ahaan iyo kumad ahaan sida arkaysa xaqiiqatan waa su-aal aad u fiican wey arrintaas waxay nooga dhigan tahay waxaan muxuu ah waa tallaabo taariikhoon caadi ahayn saad sheegtay waxa weeyaan magaalo weyn oo weliba farasmagaalihii magaalada uu ku yaalla masaajidka in laga aadaamo waa taariikhda waa wixii ugu horreysay baa la odhan karaa waddanka maraykanka oo dhan marka arrinta ayada ah inuu sameeyo duqa magaaladu waxay ku tusinaysaa marka koobaad geesnimo iyo hoggaan fiican waxaa kaloo ku tusinaysaa inuu danaynayo dadka kala duwan ee ku nool magaaladu madaxda ka yahay in cid walba ixtiraamo inuu muxuu ahaa uu danaynayo annaga iyo communitiga muslimka guud ahaan waxay noo tahay xaqiiqatan waa wax taariikhi a sharaf bay noo tahay ilaahay baa noo fududeeyey subxaana wa tacaala oo ku mahadsan waa waxaan dareen aan la cabiri karin weeye in masaajidkii ugu horreeya jaaliyadda soomaaliyeed ay yeelato markay waddanka gobolka minnesota ay timid haddana aan ku guulaysano aadaanka ugu horreeya inuu ka baxo insha allahu tacaala waxa weeye waa taariikh weeye qiimo fara badan bay leedahay yani waa aad iyo aad bay dareenka iyo shucuurkaba ay qiimo badan ay ugu leedahay waxaana rajaynaynaa tallaabada inay noqoto tallaabo ay magaalooyin kaloo fara badan ay ku daydaan waddanka maraykanka haddii ilaaha yidhaahdo masaajidka daarul hijra waxa uu ku yaalaa meesha ugu badan oo soomaalida gobolku ay degan tahay walow dad kale oan soomaali ahaynna ay la degan yihiin oo dadka waddankan ama diimaha kale aaminsana sidee uga fal celin karaan baad isleedihiin in sameecado waaweyn bannaanka ay ku xiran yihiin masaajidkii santa salaado laga adimayo xilli adagoo haddana waddanka maraykanku islaamna cayb fara badanna uu ka jiro arrintaasi deriska maxaad u malaynaysa waa ka imaan karta waa suuragal wax ka yimaada lakiin waxaan rabaa inaan arrin yar ku siiyo oo ah maxamuudow markaan maraykanka joogno iyo dunida waxay u baahan yihiin dadkeenna muslimiinta inaan baranno marar fara badan inaynu abuursanno inaan abuuranno waxa la yidhaahdo dad aan isgaashaan buuraysano masaajidku marka wuxuu muddo badanba caan ku ahaa dadyawa kala duwan ama kala diimaha inuu la shaqeeyo ayuu caan ku ahaa arrintan iyada ah xataa waxaa taageero qayb wey ka qaatay organizationno fara badan oo neighborhoodka ama deriska ah ayaa qayb wey ka qaatay taageeradeeda oo markii ay maqleen yidhi aad iyo aad baan usoo dhaweynayna kamid yihiin taasu marka waa qayb weeye qaybta labaadee kale waxa weeye haddii ay waxaan isleenahay muxuu ahaa dadka markay aadaanka maqlaan inuu walwalkoodii yaraynayo inuu muxuu ahaa walbahaarkoodii yaraynayo oo ay u noqoto waxaan loo bixiyo muxuu tharabi ama inayba u noqoto inuu qaboojiyo uu dejiyo sidaasaan isleenahay haddii ay soo baxdo ay dhici karto oonaan muxuu ahaa aan wada ognahay dad dadka soo galootiga nacab islaamka iyo muslimiinta nacab haddii ay muxuu ah ay dhibsadaanna waxaan isku dayaynaa qaabka ugu habboon ee ugu wanaagsan inaan uga falcelino qaabkaasoo ah inaan iyagana xuquuqdooda ixtiraamno annagana ay taayada ixtiraamaan kadibna aan isku dayno qaabka ugu wanaagsan ee loo wada dhaqmi karo ama loo tacaamuli karo inaan samayno haddii ilaaha yidhaahdo waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiin karaan shee cabdiraxmaanow haddiiba muddo bil ah la ogolaaday masaajidka in laga adimo adinkaasina uu bannaanka u baxo oo masaafo fog laga maqlo miyaanay ahayn xilligii la suuro gelin lahaa ama la dalban lahaa in maalintii oo dhan sanadkii oo dhan adinku uu noqdo wax joogto ah taas ma ka fakarteen mase suuragali kartaa
baanan waa suuragal wey haa laakiin waxaa mar walba marka wax la samaynayo waxaa lagu bilaabaa qaabka ugu habboon iyo sida ugu yarbaa lagu bilaabaa waa la tijaabiyaa marka haddii taa aad ku guulaysato waxaad marka isku dayaysaa tallaabada ku xigta ee kale ah oo tan hadda aad sheegayso oo ah haddii tii lagu guulaystay si saxa ay u dhacday wax dhibaato aysan ka imanin faa'iide ay keentay ka warrama marka haddaan samayno sanadkao dhanba haddii laga aadaamo marka waxaa laga yaabaa inay noqon karto tallaabo ku xigta laakiin hadda qorshuhu waxa weeye oo barmadka iyo golaanshuhu ku soo baxay annaguna aan dalbannay bisha ramadaan bacdama sanadkan muxuu ah culays fara badani jiro in bisha ramadaan la ogolaado aadaanka communitiga meesha degan sax dad kale oo dadyow kaloo fara badan baa degan laakiin saad ka shanqaraysa dadka ugu badanee deganu waa dad muslimiina weeye ama ha noqdeen soomaali ama ha noqdeen oromo ama dad kale ha noqdeen waxaa lagu qiyaasayaa neighborhoodkaas ama xaafadda isku raranta dad ka badan ilaa muxuu shan kun lix kun inay degan yihiin yacni dadkaas waxaa la hubaa muxuu ahaa intooda badan inay soomaali yihiin yacni marka waxaan isleenahay wax buuqaho badan kama iman doono faa'iideyna noqon doontaa insha allahu tacaala marka hadda sidaasaan ku salaynay laakiin waan arki doonaa wixii dambe yimaada haddii laha yidhahdo ugu dambayntii maadaama masaajid ay xiran yihiin salaadihii aan la dukanaynin la adimayo oo keliya masaajidkan keliyana ay taho masaajida kale dabcan arrintaas aanay ka suuragelin weli ramadaankan maxaad qorsheynaysaan qaab nooceebaa dadka aad u caawinaysaan markay noqoto salaadii dukashada waxaan arkayay marar meelo kala gedisan iyadoo muuqaalo dadku ay ku shirayaan oo telefishinno qaabo la sameeyey ama zoom ama iskaba dadka laskala hadlay qaab noocaasoo kale in salaada dadka loo dejiyo ma la hadal haya hadda weli maya qaabka ma hadal hayno oo ah saad sheegtay waa run yani waxaa la yidhaahdaa alxaajatu umul iqtiraac baahidu waxay ku baraysaa in qaab loo noolaado salaadiba siday ku qabataa loo tukadaa hadda ma aanan ka fikirin salaadii online oo kale in lagu tukado ma aanan ka fikirin weli ma aanan ka fikirin muxuu ahaa zoomka waxaa loo bixiyay ama ama khadadkan internetka xooga badanee dadku iska wada arkayaan in lagu wada shiro halkaan laga wada tukado ma aanan ka fikirin weli waxaan hadda isleenahay oo ugu habboon inay tahay inay dadku aadaanka maqlaan guryahooda ay ku tukadaan waa qayb weeye qaybta labaad waxaan samayn doonaa haddii ilaaha yidhahda haddana aad intii aan ramadaanka xataa lagaarin aad u jeeday duruus yare joogtaa inaan samayno oo laga yaabo anidaa rijiro oo kaleeto labadii maalmoodba hal mar ama saddexdii maalmoodba hal mar duruus baan ka samaynaynaa masaajidka oo dadku u wada furan ciddii markaa social media haysata ay arki karto gaari karto waa qayb labaad weeye saddex hadda waxaan bilownay jumcadii lasoo dhaaftay xilligii jumcada masaajidkan cidi joogin wakhtigii jumcada lafteedii inaan intaan istaagno khudbadii lafteedii aan akhrino oo iyadana ay dadku muxuu ay la socdaan iyadana waan samaynay insha allahu tacaala qaababkaasaan samayn doonaa waxaa kaloon hadda aan ka fikirayna gaar ahaan masaajidda iyo dadkii ku xirnaa inaan dadkii laftoodii u raadino system loo gaari karo oo haddii wax la yidhaahdo phone backing system oo kaleeto dadkii inta la uruuriyo macluumaadkoodii iyo mxua teleefonkoodii hal mar fariin loo wada diri karo marka siyaabo kala duwan baan ka fikirayna dadkii in loo gaadhsiiyo risaaladoodii iyo fariintoodii kaasi wuxuu ahaa imaamka masaajidka daarulhijra ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka sheekh cabdiraxmaan shariif oo u waramayey wariyaha v o weda maxamuud mascade sida aad dhegaystayaalla ku maqlayseen waraysigaasiba masaajidada iyo weliba goobaha cibaadada ee inta badana dalalka islaamka iyo weliba kuwa dalalka kale ee aan muslimka ahayn ku yaalla ayaa weli xidhan sababo la xidhiidha cudurka covid sagaal iyo toban xilli ay fooda inagu soo hayso bishii barakaysneed ee ramadaan haddaba saamayn intee leeg ayuu coronavirus amaba covid sagaal iyo toban uu ku yeelan karaa cibaadooyinkii bisha ramadaan waxaase la gudboona dadka gudanaya waajibaadka ramadaan su-aashaasi iyo weliba kuwo kaleba ayaa wariyahayaga nuur bukhaari uu weydiiyey doctar cali sheekh axmed abuukar oo bugaa ka qoray ee taariikhda islaamka haddana ah guddoomiyaha hay-adda cilmi baadhista iyo horumarinta bariga afrika ee fadhigeedu yahay magaalada istanbul ee waddanka turkiga waxaan ka tacsiyeynahaa dhammaan dadka karoonuhu dilay ee walaalaheena oo adduunyada daafaheeda uu ku laayay iyaga iyo wax alle wixii kale oo dhan allah u naxariisto waxaan u mahadcelinayaa v o a-da run ahaan oo barnaamijka soo qabanqaabisay karoone dhib weyn ayuu u keenay dadka muslimiinta ah markii cumradii istaagtay kacbadii la xidhay masjid nabiga la xidhay masaajidda caalamka ku taallaana badankoodii la xidhay dhibaato weyn ayuu meeshaas ka keenay run ahaan dadkeenna bannaanka ku nool gaar ahaan america iyo yurub iyo australia dhaawac weyn baa meesha ka soo gaadhay ama dhimasho ha ahaado ama dhulalkii ay isku arki jireen iyo masaajidoodii oy tegi kari wayn ahaato waa arrin xanuunkeeda leh cibaadada masjidka iyo taxadarka aan isfarayno labaduba waxay ka yimaadeen diinteenna waa inaan isu dheelitirno mar walba oon diinteennu sida ay u dhaqmayso iyo sidan caalamku uu sheegayo hadda way iswada leedahay doctor cali dadka qaarkiis oo xitaa ay culimo ku jirto ayaa aaminsan in cudurka coronavirus uusan ku dhicin dadka muslimka ah taasoo aanan sax ahayn arrintaasi maxaad ka dhihi lahayd dad ku naalooday oo ku faraxsan in cudurkani uu ka dilaacay dalal markaasay waxay ku celcelin jireen gaala loo soo diray karoone kuwaas jawaab adag ayuu siiyey oo kumanaan muslim ah ayaa sababtaa ku dhimatay oo soomaali ay ka mid tahay alla u naxariisto waxaan aniguna markaan saa idhi intaan yaabay waxaan ku idhi wadaadow sidaad garan waxay kuguma soo degin war qalloocan iyo been waxba aan runka ahayn dadka laguma waanshee ka waantow waxaad fidin
doctor cali waxaa kaabiga nagu soo haysa bishii barakeysneed ee ramadaan bishanina waxay gaar la tahay cibaadooyinka kala duwan sida soonka salaadaha salaadii taraawiixda iyo wixii la mid ah waxaan la soconnaa in masaajidadii iyo goobihii cibaadooyinka inta badan dunida muslimka ay u xiran yihiin coronavirus dartii marka sidee uga habboon oo ay muslimiinta u cibaadaysan karaan xilligan adag
run ahaan kolkii aan fiiriyo fiqigeenna iyo tafaasiirta iyo axaadiista iyo culimada oy saxaabadu ugu waaweyn yihiin markaan fiiriyey waxaa ii soo baxday inaan si loo dhaqanno ilaahay horta karoonahan iyo aafada iyo haynaga qaado waxayse ila tahay koow dadka caafimaadka qaba sidii ay u soomin jireen awal hore inay u soomaan laba inta jirro yar ama jirro weyn qabta waa inay afuraan si aan waardiyo uga hayno xanuunkan oo u baahan biyo kulul in la cabo mararka intuu hor leeyahay ee si loo ilaaliyo ruuxa sanbabkiisa hargabka iyo karoonaha inagu ma kala naqaano xanuun kasta oo ruux kasta ku dhaca oo muslima wuxuu ina siinayaa diintu waxay ina siisay in si fiican loo afuri karo hadduu xanuunkaasi yar yahay iyo hadduu weyn yahay waa isku mid waa inaad dareento inaad xanuunsanayso diintuna ay rukso ku siisay ruksadaana waxaa la rabaa inaan la diidin oo ilaahay laga aqbalo sidaasuuna ilaahay xadiisulqudsi ku yidhi saddex waxaa weeye taraawiixdu waajib ruux muslima kuma aha in guriga lagu tukada ayaa la rabaa way fiican tahay waa cibaado aada u wanaagsan midda afraad waxaa la rabaa salaada jamaacada fuqahadeennu si fiican bay uga hadleen jumcada iyo jamaacada way ka wada hadleen waxaa jira marar in la taga aysan suuragal ahayn baa jirta sidii cabsi aad naftaada u baqayso oo kale jirro culus inay kuu dhacday oo kale roob iyo baraf iyo dhiiqo iyo wax lamida oo kale maantana karoone cabsi ka weyn oo adduunka ka jirta ma laha siduu nebigu yihi alaa salluu fi rixaali oo fii rixaalikum sidaas inaan ku celcelina ayaa maanta la rabaa oo xadiis bukhaari u wariye iyo muslim u wariye ah run ahaan marka loo yimaado arrintaas waxaa la rabaa inaan la yaraysanin oo sidaa saxaabada iyo muslimiintu ay u dhaqmi jireen iyo nabigu suu ina faray in loo dhaqmo markuu khatar yimaado ugu dambayntii maadaama aad aqoon durugsan u leedahay dhanka taariikhda islaamka arrintan oo kale ma dhacday hadda ka hor taariikhdeenna waxaan oo kale ma soo maray haa way soo martay run ahaan daacuunka loo yaqaano camwaas wuxuu ahaa sanadii sideed iyo toban cumar ibnu khadaab radiallahu canhu ayaa madax ahaa shaam ayuu yimid waa meesha hadda suuriya iyo falastiin iyo lubnaan iyo dhulka loo yaqaano markaasaa wuxuu shaam oo daacuunkaasi ku dhacay ayuu yimid markaasuu wuxuu diiday inuu galo isagoo ilaalinaya xadiiskii nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa cadaab loo soo diray ummado hore oo weli sii noolo dhulkanuu ku nool yahay marna dadka wuu ku dhici marna kuma dhacaayo ruuxii marka maqla dhul uu ku dhacay dhulka ayuusan tegin ruuxii dhulka uu joogo uu ku dhacana dhulka ayuusan ka bixin oo jirada yuusan fidinin buu yihi calayhi salaatu wasalaam waa xadiid muslim uu wariyey oo saxiixa kaasi dhegaystayaal waxau ahaa doctor cali sheekh axmed abuukar oo isagoo ku sugan magaalada istanbul warramaya wariyahayaga nuur xasan nuur nuur bukhaari
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
heestaa dhegaystayaal nagala socotaan waa v o a washington qaybaha inoo soo socdo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida oo rogaal celisa iyo jamaal axmed cusmaan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisu si kumeel gaar ah muddo lixdan cisho a u joojin doono soo saaridda aqoonsiga green cardka ee degnaanshiyaha maraykanka ee la siiyo dadka ku dhaqan waddanka maraykanka go-aankan ayaa ah in maraykanku uu ka hor istaagayo inay soo galaan tobanaan kun oo qof oo qorshuu ahaa inay soo degaan maraykanka si ay uga shaqaystaan hase yeeshee wuxuusan saamayn doonin shaqaalaha la shaqeeya wax soo saarka beeraha trump ayaa sheegay inay khalad tahay iyo cadaalad darro intuba dadka shaqooyinka ku waayay cudurka covid inay bedelaan buu yiri shaqaalo soo galooti cusub oo waddanka maraykanka yimid waxaa kale uu sheegay in muddada gaaban ee hakadka la geliyay green cardka uu xal iyo dhowrsanaanba ay u noqon doonto nidaamka caafimaadka waddanka oo hadda ay aada ugu liitaan islamar ahaantaasina ugu soo badanaya cudurka coronavirus madaxweyne trump waxa uu sheegay inuu filayo in sharcigan uu saxiixo maanta dadka dhaliila siyaasadiisa ayaa sheegaya in sababta uu madaxweynuhu u hakeeyey soo saaridda green cardka ay tahay inuu mar kale uu soo jiito taageerayaashiisa xili ay ku soo wajahan tahay doorashada madaxtinimada ee waddanka ka dhici doonta bisha noofembar ee soo socota ugu yaraan toddoba qof ayaa cudurka coronavirus qaaday intii lagu guda jiray doorashadii sareebka musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee gobolka wisconsin ka dhacday toddobadii bishan abril sidaasi waxaa sheegay saraakiil ka tirsan waxda caafimaadka ee magaalada milwaki ee gobolka wisconsin arrintani ayaa xaqiijisay cabsidii laga qabay in qabashada doorashadaasi ay dadka ku keeni karayso in ay xasarad caafimaad abuurto oo cudurka coronavirusna uu baaho toddobada kiis ayaa waxaa ku jiray lix qof oo ka mid a dadkii ka codeeyey doorashada iyo hal qof oo shaqaale doorasho oo ku sugan gobolka milwake oo ah magaalada ugu weyn gobolka halkaas oo hore u lahaan jirtay laba boqol oo goobo doorasho balse cudurka coronavirus darteed markii sareebkuu dhacayay lagu soo koobay shan goob doorasho oo keliya sida uu xaqiijiyay xafiiska madaxa caafimaadka ee gobolka milwake
galab wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay haatanna puntland mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland ee soomaaliya ayaa wada qorshayaal lagaga faa'iidaysanayo wax soo saarka gudaha dalka gaar ahaana dhinaca beeraha iyo kalluunka si loo kordhiyo xilligan adag oo laga yaabo in xanuunka coronavirus uu sababo cunto yaraan meelo badan oo dunida ah wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb ayaa warbixinta noo soo diray guddiga arrimaha miciishadda ee guddiga la dagaalanka coronavirus puntland ayaa wada qorshayaal looga faa'iidaysanayo wax soo saarka dalka si loo helo keed cunno xilli ay sii adkaanayso xaaladda coronavirus ee guud ahaan soomaaliya iyagoo dhinacyo kala duwan la kulmaya guddigan toddobaadyadii ugu dambeeyey ayaa maanta waxa ay ka dalbadeen shirkadda keliya ay soo saarta kalluunka gasacadaysan ee xaabo kuna taala gobolka gardufu in ay badiyaan wax soo saarkooda si loo helo keed cunno oo ku filan shacabka ku dhaqan puntland wasiirka kalluumaysiga puntland faarax maxamuud xaaji muuse ayaa tilmaamay in dowladda ay ku howlan tahay sidii loo heli lahaa keed cunno si looga fakaro wakhtiyada soo aadan guddiga howshiisa waxaa ka mid a sida dhaqaalaha cudurkan dhaqaale burbur buu caalamkii oo dhan ku keenay loola socon lahaa iyo maciishadii dadka quudin lahaa dadku quudanayeen isticmaalayeen loo dhiirigelin lahaa wax soo saarkii dalka gudaha ah keed badanna loo samayn lahaa wax soo saarka dalka waxaa ka mid a khayraadka badda iyo kalluunkeenni suuqyadii ugu waaweynaa ee reer puntland kalluunkii geen jireen dabcan waa xiran yihiin tekado badan waxaan ku ballannay warshadda xaabo oo ah halka warshad oo soomaaliya oo dhan ka jirto kalluunkii maanta gasacadeysa inay keed badan oo kalluun sameeyaan wax soo saarkiina laba jibaaraan si dadku u helaan keed kalluun oo laysku hallayn karo dabcan waa naga aqbaleen waana nala qaateen waxaa kaloo barbar socda in kalluunku gasacadeen keliya maaha la qaboojiyo lana qallajiyo oo meelihii kaloo barafka warshadihii barafka dhaliyaha ay ku yaaleen iyo cold storageyadii sidii oo kale iyaguna dadaallo badan aan ka wadnay oo la xidhiidha kalluunka iyo wax soo saarka dalka guddiga ayaa sidoo kale tilmaamay in wax soo saarka kalluunka oo la badiyaa ay culays badan yareyn karto iyadoo casharo laga qaadanayo kala xirxirnaanta adduunka maadaama soomaaliya waxyaabaha ugu badan uga yimaadaan dalka dibaddiisa
taasi waxay wax weyn ka taraysaa haddii ilaha idmo inaynu yarayno kutiirsanaansha ku tiirsanaashaha aynu ku tiirsannahay cunto aynu bannaanka ka soo iibsanno waxyaalihii dhacay miigagii lasoo dhaafay dhulkii kala xidhmay adduunkii kala xidhmay runtii waxay tahay inaynu cashar weyn ka baranno in adduunku uu kala xidhmi karo in cuntooyinka aad soo degsataa ay yaraan karaan alxamdulilah hadda cunto aynu soo degsanno inugu filan waa haysannaa laakiin waxaa fiican wax walba in cashar bini aadamka uu ka barto oo hadda kabacdi tan mid ka xuna haddaynagu dhacdo aynu ognahay inaynu haysanno cunto ku filan warshadda kalluunka ee xaabana runtii aad bay ugu mahadsan tahay inay la afgaratay oo la garatay wasaaradda kalluumaysiga inay laba jibaarto wax soo saarkii ay soo saari jirtay
xasan maxamed ciise xasan bingo oo ka mid a madaxda warshadda kalluunka qasacadaysan samaysa ee xaabo ay ku taal deegaanada puntland ayaa sheegay inay labalaabeen wax soo saarkooda si loogu tiirsanaado wax soo saarka gudaha inta uu socdo coronavirus
waxaan ka socdaa warshadda xaabo ee kalluunka ee ku taalla gobolka gardafuul ee puntland waxaan u qaybsanahay suqgeynta marka warshadda xaabo waxay ku taallaa qofka aqoon siddeetan mile bay waxay jirtaa dhinaca caluulo iyo waxay dhacaysa boosaaso warshadda sanadkii waxaan soo saarnaa afar boqol ilaa shan boqol kun oo kartoon baan bish sanadka soo saarnaa marka hadda waxaan rabnaa inaan laba jibaarno waxaa ka shaqeeya ilaa saddex boqol iyo konton afar boqol afar boqol qof oo oo local ah baa ka shaqeeya warshadda waxaa kaloo ka shaqeeya kalluunka aan ka gadanaa ilaa siddeed boqol qofood marka waa waa waa shirkadda meesha ugu shaqaalaha badan gobolka gardafuul meel ummadda ay ka shaqaysato ama dadka warshadda ka dhex shaqeeya waxaa kaloo ka shaqeeya boqol iyo konton dumar ah marka warshad saasa caafimaadka leedahay haddana waxay ujeedaan in hadda warshadda certificationka s c g oo kambanida ugu weyn oo quality controlka oo kenya ay certification ku sameeyeen laba bilood ka hor inuu kalluunkan yahay the highest quality oo la cuno guddiga miciishadda ayaa sidoo kale dhowaan la kulmay beeraleyda puntland si ay u badiyaan wax soo saarkooda dhanka beeraha si aan suuqyada looga waayin keed cunno nuux muuse birjeeb v o a garowe
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban uu magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo soo dhammaysatay waxbarashadii dugsiga sare iyo tii jaamacadeedba ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey shaqola'aanba aanay ku haysataa caasimadda muqdisho iyo meelo badan oo ka mida gobollada dalka taasoo dhallinyarada ku xambaartay inay welwel iyo rajaxumoba ka muujiyaan arrimaha la xidhiira mustaqbalkooda haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhallintaasi waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya qadar cabdi cabdulaahi iyo yuusuf cusmaan oo labaduba ka mid ah dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka waxaana hadalka ku horraynaya qadar bismillahi raxmaani raxiim walaalkii xasan aad baan horta marka ugu horeysa kugu mahad celinaya sidoo kale saaxiibkii dooda igala qayb qaadanaya yuusufna aad baan ugu mahad celinaya intaa kadib kolley waxaa la yidhahdaa dhallinyarada soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan iyo shan waa waa yacay ka yihiin dalka sitaa haddaba iyadoo taasi haddana jirto waxaa yar fursadaha shaqo ee ay dowladdu abuurto waan ognahay dowladdu aad bay u taag daran tahay laakiin dhallinyarada maxaa la gudboon taas iyaduna muhiima inaynu isweydiino maadaama dhallinyaradu ay joogaan waqti xaalad runtii dowladooduna ay liidato aanay maanta u awoodin inay u abuurto shaqooyin waxaan mas-uuliyadda saaraya dhallinyarada dhallinyarada iyaga ay tahay inay ka shaqeeyaan inay keenaan ha abuur wadanku wuxuu leeyahay fursado la maal gashan karo oo runtii qani ah waxaynu leenahay beerihii oo aad ogtahay inta boqolkiiba intaynu ka nahay beeraley intaynu ka nahay sidoo kale badii badweyntii hindiya iyaduna agaarkeena taala waxaasoo dhanba waxay u baahan yihiin fikrado maalgashi iyo halabuur in lala yimaado halabuurkaasina runtii dhallinyarada ayay tahay inay ka yimaadaan oo ay shaqo abuurtaan awoodoodu iyo fikirkoogaba intay isku daraan ay keenaan maaragtay fikradaha halabuurka haye yuusuf horta waa salaamahayaa bahda v o a ee xasan kaafi ee qoyste sidoo kale waxaan salaamahayaa walaalkayga aan dood wadaagga nahay qadar cabdulaahi haddii aan iraahdo dhallinyarada soomaaliyeed fursado badan ayaa jira oo shaqo loogu heli karo ayagana ku heli karaan dhalinyarada soomaaliyeed waxaa weye waxaa loo baahan yahay in ay dowladu federaalka ee soomaaliya iyo dowladaha garabka ka ah sidii dowlad goboleedyada oo kaleeto dhalinta meel walba ay joogaan waxaa weye sanad walba way qalinjibiyaan oo high school bay kasoo baxaan waxay kaloo dhameeyaan sidoo kaleeto ay ka qalinjibiyaan jaamacadihii fursadahaas iyo maskaxdaas freshka iyo xoogaas freshka ah waxaan isleeyahay waxaa ka faa'iidaysan kara maamulada jiro iyo dowlada federaalka ah haddii waqti la geliyo iyadoo looga faa'iidaysanayo xafiisyadii kala duwanaa wasaaradihii kala duwanaa wakaaladihii kala duwanaa iyo arrimihii bulshada u baahneed oo kala duwanaa hadday ciidamada tahay iyo hadday cudud kaloo tahayba wasaaradeedba marka dhalinta waxaa weeye doorka ay ku lahaayeen bulshada inta badan waxaa gabay dadka mas-uuliyiinta ah magac walba iyo mansab walbay ku fadhiyaan iyo maaragtay meel kastay joogaan waxaa weeye dee dhalinyaradu waxba looma ogolo siyaasaddii bayse ka qayb qaadan arrimihii kale oo maarata arrimaha bulshadaysa sida caadiga ayse u badneen marka taasna waxaan dhihi karnaa waa gaabis xagga mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka saaran qadar sidee dhalinyaradu iskood shaqo ugu abuuran karaan iyagoo aan cid kale gacan ka helin dhalinyarada kolley waxa weeya waa awood wey waa awood runtii horta marka ugu horeysa awoodooda waxaa muhiima inay aqoonsadaan aqoonsashada ay awoodooda aqoonsanayaan waxay suuro gelinaysaa inay si ballaadhan u fikiraan sidaa ballaadhan ee ay runtii u fikirayaan waxay la iman karaan marka hal abuur hal abuurku waxa weeyaan waa inaad wax cusub kusoo kordhiso waddanka saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey dhalinyaradu waa inay yacnihii iyaga dowladdu waa inay gacan qabataa si ay wadankii maaragtay dantii guud uga shaqeeyaan dhalinyaro tanba waa dan guud in qofku fikir uu wadanka kusoo kordhiyo oo uu hal abuuro kadibna uu sidii uga shaqeyn lahaa uu awoodeeda geliyo waxa weeya waa mid dan guuda oo asturaysa runtii ceebtii dalka waan ognahay waxaan kasoo baxnay xaalad dagaal baan kasoo baxnay marxalado kala duwan oo muruga leh ayuu dalkeenu kasoo baxay waxay u baahan yihiin dhalinyaradu inay iyagu horta marka ugu horeysa gartaan halkay horta dowladooda taagantay dowladooda markay ogaadaan halkay taagan tahay maxaan la iman karnaa adduunka aad arkaysa hormaray kuma imanin yani oo keliya inta dowladdu ay culays saaraan oo ay tirahdo dowladdu waxaa noo abuurto aan noo abuurto waxaa jira intaasoo dhalinyaro oo ganacsadayaala jira ganacsigii waa bannaan waa firsad bannaan oo dhalinyaradu ay muhiim tahay inay ka faa'idaystaan waxaa bannaan falashadii beeraha bannaan oo iyagu maanta intaasoo beerood oo aad arkayso inay bannaan yihiin oo xataa cid beerata oo maal gashata aanay jirin ayaa iyaguna bannaan oo ay dhalinyarada tahay inay horta ku baraarugaan oo ay soo yacnihii ay tahay laftirkeeda ay ka shaqeeyaan baddiibaa haddii ay doonka kaxaystaan intaasoo malaya ay kala soo baxayaan waad ogtahay malayga baddeyna ku jira inta uu qiyaasaan leegyahay waxaas oo firsado oo bannaan ayay runtii dhalinyaradu intay awooddooda isku daraan ay geyn karaan marka anigu mar rabo marnaba in dowladda lagu dhaliilo ama dowladda culays lagu saaro baahida dhalinyarada oo dhan yuusuf waad maqlaysaa qadar sida uu dooda u dhigay adiga qaabkee isleedahay dowladdu way u jihayn kartaa dhalinyarada shaqo abuurna ugu samayn kartaa saaxiibkayga qadar waa soo dhaweynaya fikirkiisa hase ahaatee waxaad moodaa inaysa maaragtay aan kala fikir duwannahay oo aan ku khilaafsanahay suu hadalka u dhigay dowladdu ayadaa dalku u dhaarantay oo la ogmaday inay qabato howlaha dhammaan dalka ka jiro dhalinyaradana waxay kamid yihiin waxay kamid yihiin shacabkii loo dhaartay kamid yihiin dowladdu wuxuu xil ka saaran yahay shaqaaleysiinta dhalinyarada soomaaliyeed oo sanadaha walba soo qalinjibiya ama jaamacadaha ha kasoo qalinjibiyeena ama dugsiya sare ha kasoo qalinjibiyeena waxaa kaloo jirto dowladdu maaragtay in ay wasaarado ay baaxad weyn tahay oo fakaltiyo kala duwan ay leedahay fildiyo kala duwan oo ah wasaaradaha jiro wakaaladaha jiro hay-ada kale oo gooni ah jiro sanadahaas walba ardayda soo qalin jibinaysa waxaa weye waa inay lambar ka qaadataa la shaqaaleysiiyo si ay u yaraato lambarka shaqa la-aanta loo yareeyo sidaa daraaddeed marka dowladdu waajib baa ka saaran inuu dhalintu maaragtay ay xaliso shaqo u abuurto oo dhibka maanta jiro waxa labada dhinacba isku haysto isku gumaado oo labada dhanba xabadda ridahayo oo maalin walba dhibka soo gaarahayo qarxyada haleylayaan inay yihiin dhalinyaro hadday yihiin kuwa shaqeeya haddii ay yihiin kuwa waxbartayba labada dhanba dhib kasoo kala gaaraan marka si dhibkaa loo yareeyo dhalinta waa in la jeheeyaa markii la jeheeyo shaqo helaan waxaa weye dee nin noolal haysta cid uu dhibaan ama dooni maayo in la dhibana dooni maayo sidaa daraaddeed dowladdu waajib baa ka saaran taasna waxaan dareemi karnaa in badan oo ka muuqata howlaha hadda say wax u socdaan in gaabis badan uu ka jiro taasna ay dowladda dhaliil ku leedahay oo maarata doorkii kaga aadanaa dhalinta soomaaliyeed maadaama yihiin ubax ubaxii iyo xooggii iyo aqligii dalka inaysa ka faa'iidaysan sida la rabayna aysa kaga faa'iidaysan waxaa kaloo jiro dhalinyarada sanad walba ee soo qalinjibinaya qaar baa tahriibo tahriibka asagana badahay ku dhintaan waxaa maqlaysaa doon afar boqol oo dhalinyaro soomaaliyeed siday baa degtay taasna od u malaysa maaragtay inaysa dowladda ay ka saarnayn waajib haye qadar dhalinyarada xaqiiqatan horena waynu ogeyn in badanoo dhalinyarana waynu ognahay qaabkay maanta kusoo shaqaystaan dowlad maaragtay gacan qabatay ma jirin ganacsigooga hoos bay kasoo bilaabeen maantana waa milyaneero magaalada jooga in sidaas si lamid ah ay dhalinyaradu runtii horta maaragtay ay u maalgashan karaan maskaxdooda kadibna ay u maali karaan awoodooda laakiin haddii maanta la idhaahdo waxaan sugaynaa dowladda waxa weya waa runtii waxaan u malaynayaa waynu indhalaanahay mana rabno markaa inaan si indhala-aana u fikirno ee waxaan rabnaa in dhallinyarada awoodooda la muujiyo iyagu is aqoonsadaan horta iyagu shaqo abuurtaan aansiiyo yuusuf cismaan saaxiibkay in badanoo ka mid ah dhalinta wuxuu ku sheegay inay cudud jirta yihiin ayagana loo baahan yahay in ay shaqo abuur ay sameeyaan in badanoo maanta ka mid ah way sameeyeen oo oo shaqo way abuureen laakiin in badanoo kale waxaa jirta ama jaamacado kasoo qalinjibiya ama iskuulle kasoo qalinjibiya oo gidaarada fadhiyo taana log aan garab qabashahaysan oo qofku waa garan kartaa waalidkii dee si dhibla uu wax kusoo baray oo maantana aan garab qabasho kala heysan oo dowlad iyo hay-ado kaleo aan maalgelinaya aana jirin inuu soo saari karin way caddahay taasna waa caqabad dhalinyarada soomaaliyeed marka hadda gidaarada aad fiirisid magaalada aad maraysid iyo maqaayadaba waxa amiran waa dhalinyaro taasna waxay cadaynaysaa in ay meesha aysa jirin dhaqaale ay wax ku bilaabaan ay kusoo galaan horta wax abuurka iyo curinta aqliga waa jiraa laakiin waxaan jirin fanki baan jirin waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo qadar marka ugu horeysa horta dhalinyaradu waa in la tusaa inay wax qabsan karaan kow talabaad waa inay ku baraarugsan yihiin baahiyaha ka jira dalka ee u baahan in la maalgashto ama laga shaqeeyo sida beerihiibaa inoo yaala oo maanta hadduu yaamba qaato uma baahna biyo wabiigibaa maraya wuxuu keliya uga baahan yahay inuu isagu awoodiisa isticmaalo keliya oo awood uga baahan waxa yaala fursado ganacsi oo gaagaaban oo wadankeena dhex yaala oo u baahan iyagana laftarkooga in lala imaado inta fikirkii lala imaado awoodiina la geliyo waxaa sidoo kale badii baa taalla oo qofku maanta doonyar oo keliya uga baahan inuu kusoo jilaabto waxaasoo fursadoo dhan baa bannaan fursadahaasaa loo baahan yahay dhalinyarada horta marka ugu horeysa in la tuso siyaasaddu waa goor dambe way ka qayb qaadan karaan wayna geli karaan laakiin horta iyagu hayse soo dhisaan hana istusaan awoodooda ha istusaan marka waxyaabahan qabaa waxa weeye in dhallinyarada aan lagu qufulin dowlad baa wax idiin qabanaysa dowlad baa wax idiin qabanaysa ee dhallinyarada lagu qufulo waxbaa qabsan kartaan yuusuf dhinacaaga maxaad kusoo gabagabaynaysaa xasano waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhallinyarada soomaaliyeed waxaa weeye waan wada ogsoonnahay inta badan maanta dalka xaaladiisa say tahay dhalintu intooda badan waxbay soo barteen camal la-aan weeye waalidkii dhaqaale ma hayn waxbarashadoodii iyo korintoodiibu intaa aragti kusoo rafaadsanaa maadaama dalka uu burbur ahaa dhalinta waxaa laga rabaa inay dowladda jahayso oy shaqo u abuurto walaalkii qadarna wuxuu ka dhawaajiyey dalku waa qani dhalinyarada way isxilqaameen in badan oo ka mid ah waxaa weeye de hadday baddi kalluumaysi u aadaan waxaa weye burcadbadeed baa tiin baa leeyahay caqabad baa hortaagan taana waa caqabad meesha ka jirto beerihii hala fasha haddii la yidhaahdana waxaa weeye de waxaa weeye qarash bay u baahan tahay oo dee beer waad og tahay waxay gelahayo falitaankii iyo maalgelintii iyo biyihii ayadana waxaa weeye dee howl sahal lagu bilaabi kara maaha howlahaasoo dhanba waxay u baahan yihiin dowlad fangarayso oo taageerto oo abaabusho waxaad moodaa in ay waajibkii saarnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba inaysan muuqan intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen qadar cabdi cabdulaahi iyo yuusuf cismaan oo labaduba ka mid ah dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
haatana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaajaa
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal barnaamijkii kan ka horreeyey sidaad ku maqasheen waxaa jira heerar dhowra oo ay caanuhu maraan heer walibana uu soomaalida magac gaara u leeyahay mar waa dhay marna waa mayac marna waa suusac marna waa garoor oo lagu magacaabo caanaha looda iyo kuwa arigu markay fadhiistaan isla barnaamijkaas ayaan waxaan ku soo qaaday sababaha caanaha loo dhigo tan iyo inta ay ka garoorayaan afar sababood ayaan idiin sheegay waxaase ugu weynaa labada kale ah kaydka ay haweenku raggooda maqan u dhigi jireen iyo lulliinka oo ah hannaan soomaalidii reer miyiga ahaydi ay waayo hore soo rogtay oo caanaha ay ugala bixi jirtay burcadka ku jira kaasoo intay shiilaan ay ka heli jireen subag ay jiilaalada u baxsadaan caanaha haddaba inta la lushay burcadkii lagala baxay ciir baa lagu magacaabaa haddiibana waa dhanaanaadaan carruurta iyo dumarkii lulay mooye ragga waaweyn iyo barbaarta reerku uma badnayn inay dhammaan martidana gasiinka lagu sooraayo looguma soo dari jirin sababtuna waa baahi ay u qabeen oo aan jirin saadhayda iyo garoorka oo ka dhadhan wacan baa weel walba uga buuxee taa ka sokowna waxayba la ahayd caano subagii lagala baxay inaanay lahayn wax loogu xisho iyo nuxur dadka waxtar u yeelan kara toona su-aashuse waxay tahay markii ay ciirtu badato inteeda uu reerku ka maarmo sidee bay u geli jireen saddex siyood mid ahaan inay yeelaan ayay u badnayd mar waxay ugu deeqi jireen qoysaska ay xooluhu ku yar yihiin ee lo iyo ari toonihi aanay u soo xeroon qoysaska aan lagu ogeyn caano ay dhay ku dhammaan iyo kuwo intag u garoora ay lushaan hadhowna ciir u noqda haddiise qoysaskaa saboolka alla waayo waxay siin jireen xoolaha qaarkood gaar ahaan awrta oo markii la soo hooyo cilcilowga fiidkii dhamistooda u soo safata labadaas haddii aan midkood la helinna ciirta way daadin jireen oo weelasha ay ka buuxdo ayay ka bannaysan jireen meel walbase kuma ay daadin jireene xurmo iyo maamuus ay u hayeen darteed waxay ku sugi jireen godad ay si gaara u qodi jireen aqallada qoyskana aan ka fogeyn arrintu sidaas inay ahaydna waxaad ku garataa nin sodcaala oo reerkiisii uga soo kacay geyi roob leh tigaadii uu bixiyena ay xoolihii ugu darareen ayaa markii meel kale lagu waraysto wuxuu dadka dhagaysanaya warka ugu soo gaabin jiray ciirtaa jugle ama ciirta awrta ayaa la siiyaa ama ciirta waa la qubaa markaas baa la garan jiray inuu meel roon ka yimi inkastoo sidaan soo sheegay ragga waaweyn iyo barbaarta qoysku aanay u badnayn inay ciirta dhammaan haddana taas macnaheedu ma aha inay ka caaganaayeen waxaa dhici jirtay in kolkol odayga reerku wax ugu wacanba uu caanaha dhayda aqoonsado isla markaasna ciirta iyo dhanaankeeda uu laabjeex uga baqo markaas bay ooridiisu u howlgeli jirtay waxay u bayri jirtay farsamada ay soomaalidu buqbuqada u taqaan in dhay ah iyo xoogaa ciira intay isugu darto ayay u keeni jirtay haruub ay ku jiraan caano qabow oo sidii garoorka u dhadhamaya dhanaankii ciirtuna uu ka ba'ay si kastaba ha ahaatee garoorka ciirta iyo sixinka lagala baxo iyo buqbuqaduba waa astaamo barwaaqo dhammidoodna caanaha loogu irkado kuwa looda ayaa ugu badan uguna wanaagsan sidaasoo ay tahayna soomaalidu lo-da waa liidaa waxay ku daraabaan inay adkaysi yar tahay oo sida geela aanay biyaha uga qadi karin waxay ku dhaliilaan saddex cisho wax ka badan inaysan moogaan karin mar walbana ay u baahan tahay balli ama kaalin ceel inay ka agdhowdahay waxaaba caado noqotay gabyaaga soomaaliyeed marka uu geela ammaanayo inuu lo-da cagta sii mariyo isaga oo ku tilmaamaya waxaan xoolo ahayn oo reerkii haysta iyo kii aan haysani ay isku mid yihiin allah u naxariistay cumar xuseen gorse oo lagu naanaysi jiray cumar istiiliya reer berberaadna ahaa ayaa beri tiriyey gabay aad u caanbaxay waa gabaygii dhagax nafle la baxay ee uu geela aad ugu tilmaamay uguna ammaanay kaasoo tuduc adartiisa ka mida uu looda ku liiday wuxuu ku sheegay inay tahay waxaan cidnaba xoolo u noqon karin haddii aanay addimada biyaha kula jirin waa kii odhan jiray lo-da dhayda laga maalayo iyo dhiiqda iyo xoorku dhudhunkay biyaha kula jirto iyo dharabka weeyaane dhaldhalaalka iyo ciirtu waa dhuubka karameede kol hadday abaaruhu dhacaan dhimatay geesleeye ragga laxaa sii dhowrayow dhaqasha waa geelab xuseen ka hor gabaygiisa ku magacaaban mawdku ka adeeg waatuu sayid maxamedna lo-da ku daraabay inkasta uu marka hore u qiraayo in caano macaan ciid iyo buqbuqaba iyadoo loogu marti yahay taasise waa markay aaranka tahay oo keliyahe wuxuu sayidku ina xusuusinayaa jiilaalka muggay tahay weysha uu isagu dhalayna allaha ka dhigee inaan saca cidina caana ka jeeqaaqin saa isagaaba nafeh waxaa haddana wax lala asqaraada la ah ninka lo-da leh ee ay la tahay inuu xoola haysto wuxuu yidhi lo-da baydideed waa hadday baraq u joogtaa iyo barqamaha gugiiba xumbada laga buf siiyaaye buqbuqoodka iyo ciirtu waa beri samaagiiye boggan wuxuu insaarixin intuu baarta cunayaaye jiiraal baraahsaday sacii balafyey weyshiiye ninkii baqar lahaa waa hungee ba iyo u sheega barbaarkii isaguna lo-da ka daydin jiray waa kii hees uu u tiriyey inoogu sheegay caanaha lo-du inay wakhti kooban ku egyihiin waa kii ku tilmaamay inay la mid yihiin xoogga gabadha gashaantida ah ee kol dhow inta la guursado lala tegi doono taasoo aan reerkoodu wax badan ciidankeeda isku hallayn karin labadaba waa caanaha lo-da iyo xoogga gashaantidee wuxuu barbaarku ku saaweynayaa caleenta hadiga oo sida la sheegay wax yar kadib geedka ay ku taal ka dhacda markaas buu yidhi caanahaagiiyo ciidan gabar weyn waa caleen hadi oo ciyoon dhace dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
laanta af soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatana dhinacii ciyaaraha aynu jaleecno
guud ahaanba dhegaystayaal idaacaddii galabnimo intaasaan kusoo afmeeri doonaa waxaana galabta halkan si wada jira idaacadda idinkala socodsiinaya saare ciidla nuuriya aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
says